بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacano wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka calamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah suudaan dagaal la ilaabay iyo aamusnaanta xanuunka colaadda warbixinno soo baxay oo daaha ka rogaya heerka uu gaarsiisan yahay beegsiga ee maliishaadka dacmu sariic ay ku hayaan cisbitaallada maxaan ku ognahay xaaladaha quusta ah ee dalkaasi laga soo warinayo warbixin arrinka ku aadan ayaad barnaamijka ku maqli doontaan waddanka shiinaha uu ka dilaacay xanuun kale oo halis ah faafitaankiisana uu si xowli ah ku socdo haddaba muxuu yahay fayruskan faransiiska oo jaad kala baxay qalabkii ugu badnaa ee ka yiilay saldhigyadiisa ciidan yukrain oo ka sii guranaysa furimaha dagaalka iyo dhul hor leh oo laga qabsaday xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo safarkiisii ugu dambeeyey ku tegaya qaaradda yurub xilli laga dayrinayo xidhiirka reer yurub iyo maraykanka sannadada soo socda maxaan ka naqaannaa taariikhda sheekh maxamed xamiidullah ee sababkiisa allah ku soo hanuuniyey wax ka badan afartan kun oo gaala faransiis ahaa maxaase ka ognahay masiiradii uu ku bartay wax ka badan labaatan luqadood oo u suuragelisay inuu ka mid noqdo tarjumaannada ugu muhiimsan ee qur-aanka iyo dalalka reer galbeedka qodobadaas kuwo kale iyo xubintii wargeysyada ayaad maanta barnaamijka kaga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا waa hagaag waa maalinimo axad ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay shanta bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo lix xijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa iyadoo dagaalka suudaan uu sii socdo ayaa qaybta caafimaadka iyo cisbitaalladuba wajahayaan xaalad daran oo aan horey loo arag waxaa lasoo sheegayaa yaraanta daawooyinka noocyadooda kala duwan shaqaalaha caafimaadka oo aan ku filnayn iyo xarumaha caafimaadka oo noqday kuwo la bartilmaameedsanayo tan iyo bartamihii abril markii ay bilowdeen dagaalada culus ee u dhexeeya ciidanka suudaan oo uu hogaaminayo jenaraal cabdulfataax al burhaan iyo kuwa loogu yeero dacmu sariic ee taageerada ka helaya imaaraadka carabta ayaa waxay sababeen dhimashada in ka badan labaatan kun oo qof iyo barakaca in ka badan afar iyo toban milyan oo ruux sida laga soo xigtay qaramada midoobe iyo hay-adaha maxalliga ah iyadoo dagaaladu ay sii xoogaysanayaan ayaa warbixinada soo baxaya waxay tilmaamayaan bartilmaameedsiga xarumaha caafimaad ee suudaan ay ku hayaan maliishaadka dacmu sariic tusaale ahaan bishii disembar ee sannadkii tegay ee ururka dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee m s f ayaa sheegay in ciidamada taageerada deg dega ah ay weerar ku qaadeen cisbitaalka bashaa'ir oo ku yaala koonfurta caasimadda suudaan ee kharduum dagaalyahanadu waxay rasaas ku fureen gudaha qaybta gurmadka deg dega ah waxay si toos ah ugu hanjabeen dhakhaatiirta iyo shaqaalaha caafimaadka iyagoo si weyn u hakiyey adeegyada badbaadinta nolosha ee gudaha cisbitaalka ka socotay ayaa lagu yidhi war-saxaafadeedka ka soo baxay ururkaasi bishii agoosto ee sannadkii tegay ee wakaaladda wararkae suudaan ee suna ayaa sheegtay in ciidamada taageerada deg dega ah ay duqeyn ku beegsadeen cisbitaalka aldayaad ee umudurmaan iyo deegaanada ku dhow wakaalada ayaana sidoo kale xustay in tiro madaafiic ah ay ku hoobteen gudaha cisbitaalka taas oo sababtay burbur soo gaaray dhismaha iyo guryo ka agdhowaa maxamed ibraahim oo ah guddoomiyaha guddiga xaaladda deg dega ah ahna afhayeenka rasmiga ah ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka kharduum ayaa sheegay in ciidanka dacmu sariic ay horey uga geysteen cisbitaalada dhac bahsan kuwaas oo ay ku qaateen qalab iyo agabkii cisbitaalka adayaad kaas oo ahaa cisbitaalka ugu weyn ee takhasuska adeegyada caafimaadka ee ku yeelay guud ahaanba dalkaasi baaritaanno iyo takhaariir lagu sameeyey gaajada colaadda iyo barakicinta ka jirta suudaan oo la faafiyey ayaa muujinaya xaalada aad u culus iyo haadaanta ay ku sii hoobanayaan shacabka tabaalaysan ee reer suudaan takhriirka ayaa sidoo kale lagu xusay in shan boqol oo maalin oo dagaal ah kadib in dhimashadu ay kor u sii dhaafayso labaatan kun oo qof halka ay ku dhaawacmeen dad ku dhow afartan kun dhinaca barakacyaasha ayaana lagu sheegay in gudaha dalka ay ku barakaceen dad gaaraya toban dhibic toddoba milyan oo dad ah shan milyan oo ka mid ahna waa carruur iminka wajahaysa xaalado kala duwan oo helistooda leh dadka ka barakacay colaadda iyo dagaalada aan heebsooca lahayn ee gaaray dalalka dariiskala ah suudaan ayaa tiradooda lagu sheegay laba dhibic hal milyan oo qoys wax waliba waxaa ka sii daran takhriirka oo lagu sheegay in shan iyo labaatan dhibic lix milyan oo ruux ay xilligan dalka suudaan ku wajahayaan xaalado gaajo ah oo aad u liidata iyo in ka badan toddoba boqol konton iyo shan kun oo wajahaya xaalada macluul ah aafadanka dilacdii suudaan ay isugu jirta gaajada iyo macluusha ayaa laga soo calaamadeeyey ilaa saddex iyo toban gobol oo si dadban iyo si toos ah ay u saameeyeen dagaalada lagu riiqmay ee ka socda waddanka gabagabadii takhriirka ayaana lagu xusay in boqolkiiba shan iyo labaatan wax ka yar ay shaqaynayaan xarumaha caafimaadka ee ku yaala dhulka lagu dagaalamayo sidoo kale waxaa la diiwaan geliyey kiisas gaaraya sagaal boqol laba iyo labaatan kun oo daacuun ah kaas oo sababay geerida dad aad u fara badan taqaariirtan ayaana laga soo xigtay hay-adda qaramada midoobey kuwa gargaarka iyo wasaaradda caafimaadka ee dalka suudaan dhinaca kale ururka caafimaadka adduunka ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano w h o ayaa sheegay in amni la-aanta ay sii adkeynayso bixinta daryeel caafimaad in ka badan laba meelood cisbitaallada waaweyn ee ku yaalla goobaha ay dhibaatadu saamaysay ayaa hadda ka baxay adeegga halkii cisbitaallada weli shaqaynaya ay wajahayaan khataro xiritaan ah sababa la xidhiira yaraanta shaqaalaha caafimaadka agabka biyaha nadiifka ah iyo korontada oo qarka u saaran in la waayo weerarada joogtada ah ee lagu hayo xarumaha daryeelka caafimaadka waxay ka hor istaagayaan bukaanada iyo shaqaalaha caafimaadkuba inay gaadhaan cisbitaallada oo ay helaan daaweyn iyadoo si gaar ah loo beegsanayo bakhaarada daawooyinka gaadiidka ambalaasta agabka caafimaadka iyo shaqaalaha ka shaqeeya intaba wargeyska caafimaadka ee british medical journal ayaa bishii lasoo dhaafay ee sannadkii hore ee daabacay warbixin ciwaankiisu yahay suudaan laga bilaabo dagaal la iloobay ilaa nidaam caafimaad oo laga tashaday cilmi baarayaal ayaa sheegay in suudaan ay wajahayso dhibaato bini'aadannimo oo ka dhalatay colaaddii ugu darneyd ee dunida ka socota sidoo kalena xaaladda barakac ee gudaha dalka ka socota ay u muuqato midda ugu xun caalamka dagaalku wuxuu burburiyey kaabayaasha nidaamka ee daryeelka caafimaadka suudaan taasoo keentay xiritaanno iyo hakad ballaaran oo ku yimid adeegyada caafimaad gaar ahaan gobollada ay dagaaladu ka socdaan cilmi baarayaashu waxay sheegayaan in colaadda ka jirta dalkan ay sababtay dhibaato bini'aadannimo iyo mid caafimaad oo ba'an lagu daray barakaca ballaaran macluusha daran saamaynta nafsiyeed iyo midda jireed ee ka dhalatay dagaalka oo ay wehliso hakinta adeegyada caafimaadka sababa la xidhiira xiritaanka cisbitaallada dhammaan arrimahan ayaana muujinaya baahida shacabka reer suudaan ay u qabaan kaalmo deg deg ah
نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubintii wargeystada oo alaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkan ilyaas cabdulaahi bismillaah suhaybaad baad u mahadsan tahay waxaad dhegaystayaal ku soo dhowaataan xubinta maalinlaha ah ee wargeysyada oo aan ku soo gudbinna canaawin kala duwan oo xiise leh qodobka ugu horreeyana waxa uu noqonayaa shiinaha oo uu mar kale ka dilaacay xanuun halis ah oo durbadiiba soo ritay tobaniyo ruux sida inta badan saacadihii lasoo dhaafay ay daabacayeen jaraa'idiyada caalamka sida newsweek waxaa lagu warramayaa in dhulweynaha shiinaha uu mar kale ka dilaacay xanuun magaciisa lagu sheegay h m b f kaasoo waxyeelaynaya habdhiska neefmareenka waxay warbixinada caafimaadku tibaaxayaan in caabuqan uu leeyahay astaamo la mid ah kuwa hergebka uuna u faafa si la mid ah xanuunkii laayaanka ahaa ee covid sagaal iyo toban bulshada caalamka ayaana hadda si aad ah waxay indhaha ugu hayaan xaaladda caafimaad ee dalka shiinaha iyagoona ka baqanaya in shiinaha uu mar kale dunida ku faafiyo xanuun la mid ah midkii covid sagaal iyo toban oo halkaas ka soo askumay markiisii hore boqolkiiba toddobiyo toban dhibic toddoba dadka laga helay xanuunkan ayaa lagu warramayaa in xaaladdoodu ay liidato oo ay hadda ku soo urureen goobaha caafimaad halka sidoo kale ay isbitaalladu buuxdhaafiyeen tobaniyo kale oo sugaya baaritaanno haddii laga helana la gelin doono xaalad karantiil ah xanuunka h m b f ayaa laga soo gaabiyey human matamnium virus waxa uuna gruub la yahay fayraska sensatial breath oo isagana sida hergabka oo kale ah waxaana markii ugu horraysay ee uu soo ifbaxay lagu sheegay sannaddii laba kun iyo kowdii isagoona hadda mar kale soo labakacleeyey dadka gabowga ah iyo shakhsiyaadka jirkooda daciifka uu yahay ayaana lagu warramayaa inay si aad ah ugu nugul yihiin xanuunkan waana sida warbixinadu ay tibaaxayaane haddaba marka laga soo tago fayraskan cusub iyo faafitaanka xawliga ah ee uu ku socdo waxaa ilaa hadda la isweydiinayaa maxay tahay sababta loo arka mar walba uu donald trump shiinaha ugu hanjabay inuu ku qaadi doono weerar dhanka dhaqaalaha ah fayras hor leh sida midkii dilaacay laba kun sagaal iyo toban ee covid nneteen xilligaas oo uu kursiga aqalka cad joogay donald trump ma qorshe shiinaha uu ku doonayay inuu ku hoobiyo oo uu dhulka ku geeyo dhaqaalaha dunida mise waa wax iskiisa isaga yimid iyadoona waa su-aasha ugu badan ee miiska saaran ee ilaa hadda loo la'yahay waxa jawaabta ah markan iyo qodobka xiga xubinta sida uu daabacay wargeyska barvaada ee ka soo baxa dalka ruushka yukrain ayaa maalin walba lumisa dhul gaaraya ilaa labaatan kilomitir oo iskuweer ah taasoo sida lagu warramaya ay sabab u tahay arrimo dhowr ah oo isbiirsaday waxaa hadalkan yidhi saacadihii lasoo dhaafay misna joornaalku uu soo xiganayaa falanqeeyo militari oo u dhashay dalka yukrain kaasoo lagu magacaabo taras jambut waxa uuna ninkan si cad u sheegayaa in ciidanka kiyef uu baqacarar ku haysta fagaaraha dagaalka iyagoona si maalinla ah u luminaya dhul hor leh waxa uu sidoo kale ninkan sheegayaa in sannadkii soo idlaaday ee laba kun afar iyo labaatan ay yukrain lumisay dhul gaarayay ilaa saddex kun iyo lix boqol oo iskuweer ah masaafadaas oo si aad ah ugu weyn middii sannaddii laba kun saddex iyo labaatan oo iyadana keliya ahayd shan boqol iyo afartan kilomitir waxay middan lama filaan ku noqotay gaashaanbuurta nato iyo inta garab taagan yukrain waxaana hadda la saadaalinayaa suuragalnimada in reer yurub ay mar kale karkariyaan qorshe kan ka ballaaran oo ay cuduudda sare ugu gacangelinayaan xukuumadda uu hogaamiye faladimir zelenski dowladda faransiiska oo soo bandhigtay qaabbixitaankeedii saldhiggii ay ku lahayd dalka jaad ee dhaca bartamaha qaaradda afrika waa qodobka xigay aan maanta dul istaaga ugu samayn doono xubinta sida inta badan saacadihii lasoo dhaafay ay warbaahintu soo bandhigtay xukuumadda baariis ayaa baahisay muuqaal muujinaya ciidamadeedii ku sugnaa saldhigga jaad oo daabulanaya qalabkoodii ugu muhiimsanaa iyo gaadiidkii ciidan ee ka yiilay halkaasi muuqaalkan oo ay soo bandhigtay wasaaradda difaaca faransiiska ayaa sidoo kale waxaa lagu arkayaa diyaaradaha xamuulka qaado oo daabulaya qalab militari oo fara badan xukuumadda baariis ayaana doonaysa in si dhammaystiran ay halkan uga qalab qaadato askarigeeda ugu dambeeyana uu ka baxa dalka jaad kow iyo soddonka bishan aynu ku guda jirna ee janaayo faransiiska ayaa go'aankan gaaray kadib markii xukuumadda jaad ay dabayaaqadii sannadkii tegay laba kun afar iyo labaatan ay u sheegtay inay habboon tahay in dalkooda ay kala baxaan ciidamadooda weliba sida ugu dhaqsiyaha badan xukuumadda emmanuel macron ayaana hadda u muuqata mid diiradda saaraysa geeska afrika sida saldhigga ay ku leedahay dalka jabuuti maadaama ay ku soo fashilantay wujuudkii ay ku lahayd galbeedka afrika xogayaha arrimaha dibadda maraykanka oo geli doona safarkii ugu dambeysay ee dhanka dibadda ah isagoona gaari doona waddamo dhowr ah oo dhaca qaaradaha yurub iyo aasiya waa qodob kale oo aan ku eegi doono xubinta wargeysyada sida uu nashriyey joornaalka business standard antonio blinken ayaa maanta oo axad ah waxa uu bilaabayaa booqashadiisii ugu dambeysay ee uu ku tegaya dalka dibaddiisa ka hor inta uusan dhammaan mudaxileedka dowladda uu qaybta ka yahay labaatanka bisha janwari ee sannadkan laba kun shan iyo labaatan antonio blinken ayaa tegi doona dalalka kuuriyada koonfureed jabaan iyo faransiiska war ka soo baxay waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaana lagu sheegay in madaxda waddamadaas uu kula kulmi doono caasimadaha tookiyo siyool iyo baariis waxaa xusid mudan in kuuriyada koonfureed uu hadda ka socdo qalalaase siyaasadeed oo xooggan kaasoo ka dhashay xilka qaadistii lagu sameeyey madaxweynaha waddanka halka bilinkan uu safarkiisa jabaan sida lagu warramaya uu diiradda ku saari doono xiriirka washington iyo tokiyo waxaa gebagabadii lagu warramayaa in antoni bilinkan uu socdaalkiisa ku soo afmeeri doono baariis halkaas oo la filaya in madaxa faransiiska uu kala hadli doono xiisadda bariga dhexe iyo khatarta ku gadaaman amniga reer yurub si gaar ahaaneed yukrain guud ahaan inahaas ayaannu ku hakinaynaa xubinta oo aad maanta ku maqasheen canaawin kala duwan waadna ku mahadsantihiin dhegaysigeeda waxaan iminkana idinku wareejiya walaalkain suweyb cabdulaahi iyo qeybaha inooga haray barnaamijka caalamulyoom
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka calamulyowm qaybihiisii dhexana waan isla maraynaa dagaalada u dhexeeya maleeshiyaadka xuutiyiinta iyo isbahaysiga ay hogaaminayaan maraykanka ingiriiska iyo maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa marba marka ka dambeeya sii xoogaysanaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay dhinacyadu ay iswadaarsadeen weerara duqaymo ah kooxda fadhigeedu yaman ayaa weerar loo adeegsaday saaruq codkiisa ka dheer ayaa waxay xalay ku garaacday magaalada xayfa ee yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan saaruukhaas ayaana si gaar ah waxay u beegsatay shirkadda korontada sii jirtay guud ahaan magaalada bayaan maanta uu jeediyey afhayeenka militari ee xuutiyiinta yaxya asariic ayay ku sheegteen mas-uuliyadda weerarkaas isagoo dhanka kale ku hanjabay inay sii wadi doonaan weerarada noocaas oo kale ah subaxnimadii hore ee saaka ayaa qaraxyo aad u xooggan waxaa laga maqlay magaalooyinka xeefa iyo talaabiib ee yuhuuddu ixtilaalka ay ku haystaan jugtaas oo ka dhalatay weerarada ay geysteen xuutiyiinta taliska ciidanka sahaynada ayaana dhankiisa sheegay inay ka hortageen weerar lagu soo qaaday inkastoo magaalooyin badan iyo deegaanno kale si aad ah looga maqlayey qalabka digniinta bixiya weerarkan ayaa yimid isla xalay markii diyaaradaha dagaalka dowladda maraykanka iyo kuwa ingiriiska ay duqaymo culus ku beegsadeen magaalooyinka sancaa iyo alxudayda ah oo ah laba magaalo oo istraatiiji ah oo ay maamusho kooxda tani ayay falanqayaashu ku sheegeen mid xuutiyiinta ay fariin ugu dirayaan maraykanka iyo sahaynada taasoo ah in haddii aad beegsataan kaabayaasha dhaqaale ee waddanka iyo sidoo kale xarumaha tamarta ee iyagana dhankooda kuwa sahaynada ay beegsan doonaan isbahaysiga uu hogaaminayo maraykanka iyo ingiriiska qaybna uu ka yahay maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa gebi ahaanba waxa uu ku fashilmay ka hortagga weerarada ay geysanayaan xuutiyiinta iyadoo xitaa sidoo kale isbahaysigaas ay qayb ka yihiin qaar ka mid ah dowladaha dawaaqiidda carabeed oo maamulka sahaynada ka difaacaya baddacaas weerarka qaar oo ay toddobaadyadii lasoo dhaafay tebinayeen warbaahinta caalamka ayaa sheegaya in xukuumadda washington ay qorsheenayso duulaan xagga dhulka ah oo lagu qaado kooxdan inkastoo aan la sheegin dowladaha dagaalkan ka qayb qaadanaya haddii maraykanka uu si toos ah u faragelinayo yemen iyo haddii mar kale uu adeegsanayo xulafadiisa oo ah dowladaha dawaaqiidda carabeed ee horay dalkan ugu duulay ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلت في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها وياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في waa hagaag maxaan ka naqaannaa taariikhda sheekh maxamed xamiidullah ee sababkiisa allah ku soo hanuuniyey wax ka badan afartan kun oo gaalo faransiis ah maxaase ku ogeen masiiradiisa uu ku bartay wax ka badan labaatan luqadood oo u suuragelisay inuu ka mid noqdo mid ka mid ah tarjumaanada ugu muhiimsan ee qur-aanka kariimka ah iyo sidoo kale waddamada reer galbeedka warbixintan soo socota waxaa umuurahaas ku eegayaa walaalkeen xaaris cabduqaadir doctor maxamed xamiidulla wuxuu noolaa cumri dheer weliba isagoo xambaarsan naf dulmidiid ah oo u qiroota diinka alle lahaana cilmi badan iyo qalbi ay ka go'an tahay in allah sidhaba u caabudo wuxuu gebi ahaanba gadaal iska mariyey raaxada iyo ra'yiga adduunka wuxuuna ugaa xoojinta cilmiga waxbarashada iyo adeegidda islaamka waxa uu tusaale u ahaa caalim kasta oo muslim ah islamarkaana aanu xad lahayn aqoontiisa iyo caabid zaahid ah oo dunida agtiisa aan ka ahayn xitaa wax u dhigma garab kanaaco wuxuu maxamed xamiidullah ku dhashay sanadkii kun sagaal boqol iyo sideedii magaalada xaydaraabad ee dhulka hindiya wuxuuna ka soo jeedaa qoys asal ahaan dhalashadiisu ka safar canto qabiilka quraysh waxaana markii ugu horreysay caa'iladan ay ka soo hijroodeen xijaas iyagoo u dhaqaaqay basra iyagoo ka soo cararaya xijaaj bin yuusuf oo adeegsanaya xilligaasi gacan bir ah qannigii sideedaad ee hijriga qoyskani waxaay deganaayeen hindiya waxaana kasolaalo ahaan ka soo farcamay qoyskani jiilal garsoorayaal iyo culimo ah islamarkaana u adeegay muslimiinta iyo culimo haldoor ah kuwaas oo juhuuddooda ay kaalintooda ay soo taagnayd qarniyadii dheeraa ee islaamka uu xukumayay hindiya waxaana ka mid ahaa dadkii ugu dambeeyey culimadaasi sheekh xabiibullah oo ahaa walaalka ka weyn maxamed xamiidullah oo aan ka hadlayno iyo sidoo kale amatulcasiis oo ahayd gobar ka weyneed oo ay walaalo ahayn maxamed xamiidullah taasoo iyana luuqadda urduga u turjuntay kitaabka sharxu nawowi calaa saxiixi muslim maxamed xamiidullah waxa uu noloshiisa ahaa daalibulcilmi lahaa rabitaan aan xad lahayn oo xagga raadinta aqoonta wuxuuna isaga kala safriyey meelo badan si uu muraadkiisa iyo ujeedkii u ka lahaa safarkaasi u helo wuxuu gaaray heerar sarsare oo dhanka waxbarashada ah isagoona helay shahaadooyinka lisans magister iyo sidoo kale dictora oo ah shahaado loo yaqaan b h d da sidoo kale waxa uu bartay ugu yaraan labaatan luuqadood oo ay ka mid yihiin carabiga luuqadda urdu oo iyadana looga hadlo hindiya bakistan iyo afghanistan oo ay sii dheer tahay bulshooyin kale oo ku nool waddamo kale oo iyagana adeegsada luuqadani sida qeybo ka mid ah muslimiinta ku nool dalka nebaal luuqadaha uu sheekh maxamed xamiidullah ku hadli jiray oo uu bartay waxaa ka mid ah farisiyada midda turkiyada laatiin faransiiska ingiriiska iyo jarmalka ruushiyaanka luuqadda boloniyada ee looga hadlo dalka poland waxaana tani dadka ku hadla lagu qiyaasaa afartan iyo shan milyan oo dalkaasi ku dhaqan denmark sweden iyo finland luuqadaha dalalkan ayuu sidoo kale daacigan doctor moxamed xamiidullah si aada u bartay kuna hadli jiray luuqadihii ugu dambeeyey ee noloshiisa baranayay waxaa ka mid ahayd luuqadda tailand xillidaadiisa siddeetan sano kor u dhaaftay kadib markii shahaadooyinkiisii waxbarasho uu helay wuxuu u safray dhanka dalka ruushka si uu halkaasi uga soo barto afka looga hadlo wuxuuna rajeynayay inuu helo shahaadada jaamacadeed ee doctora ama b h d da hase ahaatee waxaa soo kala dhexgalay isaga iyo hadafkiisa dagaalka ay gaalada ugu magacdareen kii labaad ee adduunka wuxuuna dib ugu noqday magaalada madiinatulmunawara halkaas oo kala qabsaday sheekh xasan ibnu ibraahim ashaacir oo ahaa sheekhii qura'da ee magaalada madiina isagoona ka helay ijaaso dhanka qur-aanka kariimka taas oo ahayd midda ugu qaalisan uguna jeclaa dhammaan shahaadooyinkii kale ee uu haystay tacliintiisii islaamiga tii ugu horreysay waxa uu ku soo bartay afka urduuga isagoona ka soo qaatay xarunta machadka caanka ah ee daarulculuum ee lagu barto dhaqanka iyo luuqadaha halkaas waxauu ka soo bartay afafka carabiga farisiyada iyo ingiliishka kadibna wuxuu kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii ku biiray mid ka mid ah madaarista nidaamiga ah ee hoos tegayay mid ka mid ah muasasaadka islaamiga ee waxbarashada ee ka jiray hindiya kuwoodii ugu wakhtiga dheeraa waxaana halkaasi uu ka takharujay kana helay shahaadada lisans kun sagaal boqol saddex iyo labaatankii sanad kadib xilligaasi ayuu ku biiray jaamacaddii cuhmaaniyiinta ee amiir cuhmaan cali khaan uu ka dhisay magaalada xaydaraabad ee uu ka soo jeedo maxamed xamiidullah waxaana uu ka qalinjibiyey islamarkaana uu shahaadada lisans ama bakalorius ka qaatay sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol sideed iyo labaatankii isaga oo labaatan sano jir ah ayuuna isla jaamacadani ka helay laba shahaado oo majesteer ah waxaa kun sagaal boqol soddon iyo labadii ay jaamacaddani ardaygeedii dadaalka badnaa u dirta maktabadihii islaamiga ee ku yaala dalalka turkiga masar suuriya iyo sacuudiga si uu goobahaas wax uga soo barto isagoo ku sugan istanbuul ayuu helay fursad uu ku dhammaystiran karo qayb ka mid a daraasadda sare ee aqoontii uu ka howlanaa xilligaasi kun sagaal boqol soddon iyo afartii wuxuu ku biiray jaamacadda sorbon ee faransiiska wuxuuna helay shahaadadiisii labaad ee b h d da kadib markii uu soo saaray risaalo goor dambe caan baxday sanadkii kun sagaal boqol soddon iyo shantii wuxuu maxamed xamiidullah ku soo laabtay xaydaraabad isagoo wata aqoon ballaaran iyo khibrad caalami ah sidoo kalena haysta waayo aragnimo nololeed oo qoto dheer inkasta oo weli ahaa qof daa'yar ah wuxuu isagoo macallin ah jaamacaddii cuhmaaniyiinta ee magaaladaasi xaydaraabad ka dhigayay daraasaadka islaamiga maxamed xamiidullah wuxuu dhanka kale ka mid ahaa dadkii sida aadka u difaaci jiray madax banaanida imaarada islaamiga ee ka jirtay xaydarabaad si maamulkeeda aan ugu dhex milmin midkii dowladda hindiya haddii aan isdultaag kooban ku sameyno imaaradani waxay door muhiima ku lahayd taariikhdii sharafta badnayd ee muslimiinta iyadoona xarun firfircan u ahayd maraakiistii ilbaxnimada islaamka ee dhulka qaarad u ekaa hindiya wuxuuna moxamed ku dadaali jiray sidii dhulkaasi looga ilaalin lahaa in laga dhigo dhul gumaysi oo mar kale ay gaaladu gacanta ku dhigto kun sagaal boqol afartan sideedii wuxuu ka mid ahaa wafdi diblomaasiyadiyadda u safray dhanka xaruntii qaramada midoobay si dhulkaasi mid madax bannaan loogu aqoonsado kadib markii hindiya ay ka xorooday gumaysiga ingiriiska wafdiga ayaa ugu dambeyn iska diiday in imaaradaas ay u gacan geleen hindiyada waxaana markay ku fashilmeen baaqoodi ay ku dalbanayeen madax bannaanida dhulkaasi uu moxamed xamiidullah go-aan ku qaatay in uusan ku noolaan doonin dhulka hindiya dibna uusan ugu soo noqon doonin inta uu nool yahay isagoo iskala weyn in dhulkiisa uu kula noolaado gumaysi wuxuuna doorbidayey sharaf iyo xorriyad si ka duwan ka hoos noolaashaha gaalada hinduuska go-aankani wuxuu noqday mid uu ku dhammaystay noloshiisa oo dhan inkastoo isaga kala safri jiray daafaha caalamka moxamed xamiidullah waxa uu ku noolaa faransiiska muddo ka badan nus qarni laga soo bilaabo kun sagaal boqol afartan sideedii ilaa kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii wuxuuna haystay jinsiyadda xaydar aabaad isagoona iska diiday in la siiyo jinsiyado kale wuxuu muujinayay in uu ku noolaa xasilooni iyo sharaf lamana wiiqin diintiisa ayuu mabda'ii uu soo halgamayey dhanka kale wuxuu ahaa daaci islaami ah oo dacwadiisa allah fadligii ay ku soo islaameen wax ka badan afartan kun oo ruux wuxuu ahaa mucallim dadka waxbara dhanka kalena ku caanbaxay qorista iyo dhanka kale turjumidda qur-aanka isagoo u bedela luuqadda faransiiska taasoo ka dhigaysa mid ka mid ah turjumaanadii ugu qiimaha badnaa ee qur-aanka u bedelay luuqadda faransiiska wuxuu si joogtaha ugu shaqaynayay ama wakhtigiisa uu ku bixinayay horumarinta hawshii uu ku jiray ee ahayd oo adeegida islaamka isagoo aan eegin da'diisa iyo culaysyada nololeed ee uu wajahayey hase ahaatee kun sagaal boqol sagaashan iyo lixdii kadib markii uu daalku ka tanbadiyey ayuu go-aansaday in uu aqbalo codsi uga imaanayay gabar uu awoobo u ahaa walaalkiisa oo lagu magacaabo sadiida oo ku nooleyd maraykanka si ay halkaasi ugu daryeesho inta ka hartay noloshiisa maadaama uu gabow la degay muuqaalkiisa wuxuu sadiida la noolaa sannadihii u dambeeyey ee noloshiisa isagoona ku geeriyooday magaalada jacksonville gobolka florida ee maraykanka sannadkii labada kun iyo labadii xilli uu hurdayay weliba isagoo aan cidna agtiisa joogin moxamed xamiidullah wuxuu dhab ahaantii ahaa qof zaahid ah isagoona iska diiday inuu aqbalo abaalmarino caalami ah sida jaa'isadii boqor fahad taasoo uu diiday inuu qaato isagoo sheegay in kutubta uu qoray uu u sameynayay allah dartii islamarkaana aanu cidina waxba uga baahnayn wuxuu sidoo kale ahaa shakhsiyad aan ismuujin wuxuu jeclaa in uu ixtisaabsado taasoo uu dareemayay in ay uga fadli badan tahay wax weliba mana jeclan in uu muujiyo magaciisa ama jagooyin loo nisbeeyo dhanka kale waxa uu ka qayb qaadan jiray mashaariicda iyo howlaha dhaqanka isagoona si toosa gacan uga geysan jiray howlo kale sida nadiifinta weelasha cuntada muddadii uu macalinka ka ah jaamacadda ku taal dalka faransiiska islamarkaana ahaa qoraaga ee uu turjumayey qur-aanka kamana marneen waxqabadkiisa in uu arrin muhiima u arki jiray in uu sameeyo howlaha ay tahay in dhallinyarada muslimiintu ay qabtaan moxamed xamiidullah waxa uu ahaa sheekh iyo caalim aad u qiimo badan oo ka tegay taariikh mudan in looga daydo wuxuu ahaa shakhsiyad hami leh oo aan ogolaan in uu ku qanco helitaanka shahaadooyin ama abaalmarino wuxuuna diiradda saaray in dadka uu waxbaro iyo in islaamka ugu adeego si qalbi furan waana dhabaha ay tahay in dhallinyarada waxbaranaysa ay raacaan kaga daydaan ku camalfalka iyo sidoo kale barashada culuumta kadibna ugu adeegaan islaamka si ay wax ugu taraan ehelkooda aakhirana ugu liibaanaan
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاع wahagaag guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabaynay barnaamijka calamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah sidaas nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها ولا رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها